habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaha bisha oktoobar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogga internetka ee v o a somaly com caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah haweenka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya oo soo dhoweeyey matalaada ay heleen maamulka cusub shaqooyinka waa boosh aada u weyn waa marka koowaada dumar ay jirto ilaa heer degmo goban inay ilaa heer qabanitaasoo kaleeto ay uga muuqdaan waa soo dhaweynaynaa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baadhista oo ku saabsan daraasad lagu sameeyey dhimashada cudurka covid n ee soomaaliya
annaga maxaa fiirinay waxa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadii hore markaas maxaa ka bilownay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban ilaa bishii tobnaad laba kun iyo labaatan
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ergeygii gaarka ahaa ee maraykanka u qaabilsanaa dalka afghanistan zalmay khaliil zaade ayaa xilka iska casilay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa shaaca ka qaaday iscasilaadda danjirahaasi xogeyaha ayaa sheegay in xilka lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa thomas west zalmay khaliil zaade ayaa saddexsii sane ee u dambeysay ahaa ergeyga maraykanka u qaabilsan afghanistan waxa uu hore danjiraha maraykanka uu noqday qaramada midoobay iyo wadanka ciraaq danjiraha iscasilay ayaa la soo shaqeeyey madaxweyne george w bush iyo donald trump iyo weliba madaxweynaha tantalada haya ee joe biden kuuriyada waqooyi ayaa salaasadii shalay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee qaadaan gujisyada badda hoosmara arrintan ayaa waxaa shaacisay ciidamada kuuriyada koonfureed ee deriska yihiin arrinkan ayaa isagu imanaya iyadoo bil ka hor ay tijaabiyeen sidoo kale tijaabo sanoo kale ay samaysay kuuriyada koonfureed ciidamada kuuriyada koonfureed oo iyagu had iyo jeer la socda dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka ay deriska yihiin ayaa sheegay in gantaalka la riday uu ahaa nooca ridada dheer gantaalkan ayaa gaadhay ilaa afar boqol iyo soddon kilomitir sida ay sheegtay wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed ee yunhab hogaamiyaha xisbullah ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uu haysto boqol kun oo maleeshiya ah oo tababaran islamarkaana hubaysan isagoo hadlayay kadib rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkii tegey ka dhacay magaalada bayruud xasan nasrallah oo jeediyey khudbad laga sii daayey telefishinka ayaa ku eedeeyey xisbiga kiristanka ee lubnaan ee l f in ay ka dambeeyeen dilka toddobada xubnood oo ka tirsan kooxdiisa iyo kooxda ay shiicada ah ee xulfada yihiin ee amal kuwaasoo lagu dilay banaanbax dhacay khamiistii xasan nasrallah ayaa hadlayay iyada oo ay sare u kacday xiisada ka taagan lubnaan ee ka dhalatay garsoore loo magacaabay inuu baaro qaraxii sanadkii tegay ka dhacay dekada lubnaan kaas oo ay ku dhinteen qof islamarkaana dhaawacay kubanaan kale rabshadaha ayaa khamiistii ka qarxay magaalada bayruut kadib markii taageerayaasha xisbullah iyo amal ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayeen inuu iscasilo garsoore taariq baytaar xisbullah oo iyo amal oo ayaa ku eedeeyay dadka wax toogta ee xisbiga kiristanka ee l f inay bilaabeen dagaalka hase yeeshee hogaamiyaha l f samiir jacjac ayaa beeniyey wuxuuna sheegay in dadka degan xaafadda kiristanka ee caynan ramane ay iska difaaceen maleeshiya ka tirsan xisballah oo isku dayey inay galaan guryahooda dowladda turkiga ayaa u yeedhay danjirayaasha anqara u jooga toban dal oo ay maraykanka iyo jarmalka ku jiraan ujeedada loogu yeedhay ayaa ahayd mid ay dowladda turkiga ku muujinaysay sida ay uga xun tahay baaq ay dalalkaasi u jeediyeen dowladda turkiga oo ku saabsan nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo afar sano ku xidhan turkiga ninkan oo ah ganacsade turki ah oo lagu magacaabo cismaan kavala ayay dowladda turkigu xidhay sanadkii labadii iyada oo loo haysto dembiyo ay ka mid yihiin inuu soo qabanqaabiyey banaanbaxyadii ka dhacay istanbul labadii kuwaasi oo rabshado watay iyo sidoo kale afgembigii dhicisoobay ee labadii danjiraha danjiilayaasha tobanka dal ee baaqa soo saaray ayaa dowladda turkiga iyo maxkamadaha dalkaasi ugu baaqay in ninkaasi la sii daayo maadaama oo aan wax dembi ah lagu caddayn arrintan ayaa waxaa aad uga xumaaday dowladda turkiga iyada oo wasiirka garsoorka ee dalkaasi uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in danjirayaashu aanay u yeedhin karin maxkamadaha turkiga qaabka ay shaqadooda u qabsanayaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa maanta lasoo gabagabeeyey kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida iyada oo dhanka kalena qaar ka mid a bulshada deegaanku oo ay u horeeyaan haweenku ay soo dhoweeyeen matalaada cusub ee haweenku ku yeesheen dhismaha cusub ee dowladda maxamed cabdiraxmaan gaataa ayaa warbixintan inoo soo diray iyadoo maanta uu si rasmi u soo xidhmay kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxa uu golahu u doortay xubnaha golaha shucuubta deegaanka u matalaya golaha federeeshanka dalka lix xubnood oo kale ah mudane mustafe maxamed cumar madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida cabdiraxmaan axmed xasan injineer maxamed shaalle marwaayaan cabdi iyo aadan faarax ibraahim oo noqonaya xubnaha uga qaybgelaya xildhibaanada heer deegaan golaha federeeshanka dalka golaha xildhibaanada deegaanka soomaalida ayaa waxay kalfadhigoodan maanta ku ansixiyeen wax kabadel lagu sameeyey qaabdhismeedka qaar ka mid golaha howlfulinta dowladdeegaanka soomaalida gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka soomaalida iyo sidoo kale hanti dhowraha guud ee deegaanka waxaana markii ugu horreysay deegaanka in golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida afhayeen ay u doortaan marwaayaan cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee xilkaasi qabata tan iyo intii la asaasay dowladdeegaanka soomaalida sidoo kale haweenka ayaa matalaad fiican ku yeeshay golaha cusub ee howlfulinta dowladdeegaanka soomaalida iyadoo ay qabteen afar wasaaradood oo muhiim ah kuwaas oo kale ah xafiiska shidaalka macdanta iyo tamarta dowladdeegaanka soomaalida xafiiska arrimaha haweenka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha dowladdeegaanka soomaalida iyo xafiiska curunta iyo sayniska dowladdeegaanka soomaalida waxaana arrinta matalaada haweenka ee golaha howlfulinta cusub ee dowladdeegaanka soomaalida iyo sidoo kale xilka ugu sarreeya baarlamaanka deegaanka ee loo magacaabay gabadh soo dhoweeyey bulshada deegaanka oo ay ka mid yihiin haweenka
waxaan ahay madaxa liiga haweenka xisbiga barwaaqo waxaan rabaa halkan inaan ka sheego doorka ay haweenka ku leeyihiin xukuumadda cusub soo adeegsan yahay waxaa loo doortay haweenka baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka inay noqoto gabar haween ah aan hadda ka hor ayna ka dhicin soddonka sano inay soo jirtay deegaanka siyaasadiisu ee marna dhicin inay qof haween afhayeen ka noqoto taasna alhamdulilah waa fursad usoo hoyatay dhinaca dumarka horumarna u noqon doonta insha allah bulshada waxaa kaloo jirtaa in kanmidka lagu soo daray xubno haweena oo xafiisyo kala duwan oo aad horumar u ah oo shacabka ku taraya loo kala duuyo lagu kala magacaabay waxaana rajaynaynaa haweenkaas inay noqdaan kaalintii haweenka ay ku matali lahaayeen magacayga waa misal saalax aadan kadumar ahaan waxaad moodaa maadartay in hadda waxyaabihii waktiyadii hadda udambeysay laga soo bilaabo intii la aasaasay xisbiga d waxyaabihii ka dambeeyey waxaa jirtay in la rabay la gaarsiiyo dumarka maadartay sida ku cad xeerasaadka xisbiga barwaaqo boqolkiiba conton marka wakti xaadarkan waxay leedahay bilow fiican dhinaca markaa kasoo bilaabay xildhibaanadii oo kale boqolkiiba soddon baa la soo gaarsiiyey waa wax lagu faani karo dhinaca kale abisbedka dawliga shalay tusaale ahaan boosaska haddaan soo qaato booska maadartay afhayeenka waa boos aad u weyn waa markii koowaada dumar ay tagto ilaa heer degmo gobol inay ilaa heer qabanekaasoo kaleeto ay uga muuqdaan waan soo dhaweynaynaa isku soo wada duuboo waxaa la filayaa in maalmaha soo socda la dhammaystiro magacaabista wasiir ku-xigeenada iyo qaabdhismeedyada heer gobol degmo iyo maamul magaalo ee dowladdeegaanka soomaalida maxaa cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
natiijada doorashada golaha deegaanka ee magaalada edmonton ee dalka kanada ayaa xalay lagu dhawaaqay saddex qof oo soomaali ah oo ka mid ahaa musharaxiinta ayaa dhammaantood guuldaraystay haddaba wariyaha v o eda kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada edmonton kula xidhiiray cabdirasaaq ismaaciil xaashi oo loo yaqaano cabdirasaaq cero oo ah cilmi baare ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay u dhacday doorashadu
xuseyenow waad mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a ee doorashadu si wanaagsan bay u dhacday iyadoo weliba mararkii codku dhammaado waqtigaas la gaaray aad arkaysay safaf dheerdheer oo dadkii ku jiraan aadna waxaad moodaa inay sanadkan uga xiiso badnayd doorashadu laakiin si wanaagsan bay ku dhammaatay waa tahay cabdirasaaq ilaa saddex qof oo soomaali ah ayaa sharaxnaa midkoodna muusan soo bixin maxaa loo sababaynayaa guuldaradooda saddexda qof oo soomaali ah oo tartamaysay laba wiil iyo gabar baa tartamayay nasiib daro midkoodna ma soo bixin haddii la fiirsho waxyaalaha sababta keenay runtii sababo badan baa loo aaneyn karaa midda koowaad waxa weyaan communitiga soomaalidu markii ummadaha kale loo fiirsho waa dad yar haddii marka ay meel wada deganaan lahaayeen waxaa laga yaabaa codkaas inuu wax tari lahaa laakiin soomaalidu xaafadaha magaalado dhan bay ku kala fariirsan yihiin xaafadna markaasi majority kama aha sidaas daraadeed codkoodii wuu kala baahayaa taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye soomaalidu afrikaankana kuma jirto cadaankana kuma jiraan ama si kale haddaan u dhigo dadka kalarkaana kuma jiraan oo lama dhaqmaan oo aada isuma dhexgalaan dadka cadaankana ma dhexgalaan iyaga unbaa maaragtay xiriir leh oo isla socda xiriirka ummadaha kale ay u leeyihiin aada iyo aad buu u yaryahay marka aniga sababta weyn oo aan isleeyahay soomaalidu nambarka ay heshay aada buu u yaryahay taasaa sabab u ah waa tahay amarjiid soohi oo ku dhashay dalka hindiya isagoo yar dalkan yimid wasiir heer federaal ahna soo maray ayaa loo doortay ee duqa magaalada edmonton maxay ka dhigan tahay arrinkan soomaaliduse sidee bay u arkaan waa sidaa sheegtay waa nin hindiya ku dhashay siddeetan iyo kowdiibuu wadankan yimid taariikh dheer buu wadanka ku leeyahay shaqooyin kala duwanna wuu soo qabqabtay waxaa xusid mudan wuxuu ninkaani ahaa taxi buu darawal ka ahaan jiray taxiilu magaalada ka ahaan jiray mar dambana basaska dowladda ayuu wadi jiray oo sitiga uu maanta hadeer ku guuleystay buu baska u wadi jiray markii dambena wasiir buu noqday sidoo kale waxa uu soo noqday sitiga inuu golaha deegaanka uu ka mid ahaan jiray marka waa nin taariikh badan runtii edmonton ku leh oo aad garan kartid ninkay kun sagaal boqol iyo sideetan iyo kowdii yimid isagoo muhaajir ah ama isagoo ah maaragtay qof soo soo galooti ah wadanka yimi ninkaas soohi waa nin soomaali badan saaxiibo la ah oo ay dad aada u fara badan saaxiibo yihiin isku dhow yihiin meheradahooda taga organisationadooda taga aadna dadka u kala yaqaano weeyaan soomaalidu siday u arkaan waxay la mid yihiin sida ummadaha kale qaarkood waxay u arkayaan inay u guuleystay saaxiibkood oo is yaqaanaan oo shah wada cabi jireen oo wax badan isla ogyihiin qaarkoodna waxay u arkaan inuu guulaystay qof iyaga danahooda aysan ka dhex arag marka laakiin dadka sida guud waxay u rajeynayaan nin dadka soomaalida aada iyo aada u fahamsan dadka muslimiinta aada u fahamsan oo dhaqankooda yaqaana marar badanna wuu kusoo celceshay oo wuxuu dhahaa midabta koorka ka jira magaaladan ama ha noqdo mid midab ama ha noqdo mid diimeed ama midka systemka ku jire waxaan rabaa inaan ka dhammeeyo oo magaalo saafi ka ah nabad maaratay midab kala sooc inaan ka dhiga edmonton buu yidhaahdaa ugu dambeyntii cabdirisaaq maxaa laga baran karaa doorashooyinkan ee golaha deegaanka ee ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta waxaa laga baran karaa soomaalidu in ay maaragtay ku fakaraan ama ay kasii tashadaan isa sii qabanqabanqaabanqaabiyaan inta aan doorashooyinku dhicin oo hadday noqon lahaayeen isku deegaan inay degaan maadaama intooda badan guryo aysan lahayn oo guryo kiraa degan yihiin inay sida ummadaha kale isu qaabeeyaan oo isku xaafado u bataan taas runtii waxaan isleehay waa laga baran karaa haddii aan sidaan lagu sii socdana sidaas baa soomaalidu iyadoo aada u fara badan oo lambarka ugu faraha badan oo dadka soo galootiga yihiin bay haddana markay codadka timaado waxay noqon doonaan dadka ugu yar waxaa kaloo laga faa'iideysan karaa dadka soomaalida ee edmonton jooga wakhtiga hore yimid kuwa wakhtiga dhexa yimid iyo kuwa cusubba inay gaari karaan meesha uu maanta soohi gaaray oo wasiir federaala noqday maantana ugu dambeyntii maayirka magaalada uu noqday
kaasi waxau ahaa cabdirasaaq ismaaciil xaashi oo loo yaqaano cabdirasaaq ciro oo u warameeyey xuseen nuur xaaji halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhowaada galkii baarista waxaana la socodsiinayaa haaruun macruuf
dabayaaqada sannadkan waxay ku beegan tahay sannad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka covid-9 lagu arkay magaalada wuhan ee dalka shiinaha soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyey laga diiwaan geliyey lixyo tobankii bishii maarso labada kun iyo labaatanka inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaadhay dalka xilligaasi ka hor sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayey daafaha dunida ilaa xilligan soomaaliya waxay diiwaan gelisay in ka badan koob iyo labaatan kun oo kiis iyo dhimasho dhan kun boqol iyo siddeetan hase yeeshee waxaa soo baxaya in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka covid nteen ee soomaaliya ay ugu yaraan saddex jeer ilaa toban jeer ka badan yihiin tirada rasmi ahaan loo shaaciyey daraasad cusub oo laga sameeyey dhimashada covid nteen ee soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso saddex kun iyo laba boqol ilaa koob iyo toban kun iyo siddeed boqol lixdii bilood ee ugu horreysay labada kun iyo labaatanka oo keliya daraasaddan waxaa dhowaan daabacay joornaalka ka faallooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo international journal of infectious diseases khubarada samaysay daraasaddan waxay adeegsadeen teknolojiyo casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare waraysiyo iyo macluumaad kale cabdixamiid warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmibaarista samaysay waxa uu cilmibaare ka yahay jaamicadda caafimaadka iyo daawooyinka waddamada kulaalaha ama london school of hygene and tropical medicine maxaa sameynay cilmibaariskan sanadkii hore laba kun iyo labaatankii november sideed u samayseen maxaa isticmaalnay dhowr hal astaan maxaa sameynay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaalo maamulka muqdisho kadibna maxaa sameynay study kale la dhaho qualitative oo dadka bulshada la weydiiyey maxay sameeyeen kahortag ahaan covid nteen qeybta saddexaadna maxaa sameynay wax xisaab oo statistical modeling oo wax walba maxaa gelinay xisaab oo ku saabsan cuduro faafaha markaas la imaanay maxaa ladhaha natiijadan oo hadda warqada ka heli kartiin okay marka natiijada soo baxday waa maxay natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay covid nteen cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dowladda soo saartay hadda tirada dad oo dowladda soo saartay maxaa dhintay kun iyo boqol qof waddanka dhan haddaan la fiiriyo laakiin cilmibaariskeena maxayna tustay in xamar bes lixdii bilood koowaad oo cudurkan soo gala waddanka maxaa ku dhintay wax ugu dhexeeyo saddex kun ilaa kow iyo toban kun oo qof haddii tiradani ay sax tahay waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka covid nteen soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey soomaaliya waxay tirada dhimashadaee ugu badnayd diiwaan gelisay sannadkan marka loo eego sannadkii hore cabdixamiid warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tiro koobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan annaga maxaa fiirinay waxa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore markaas maxaa ka bilownay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban ilaa bishii tobnaad labaiyo kun iyo labaatan markaasna waa maxaa dhahay cabirna mase waa isdhex waa isbarbar dhignay tirada dadka la duugay sanadihii hore iyo tirada dadka la duugay covid kadib markaas ma maxaa ogaanay dadka ku dhintay lixdan lix bilood oo laba kun labaatanka maxay ka badan yihiin laba jibaar waqti sanadkii hore sanadihii hore markaasaa ogaanay saameynta ku leedahay maxaldaha bulshada tira koobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas oon soo maae ma aha tiro sax ah inay dadka intaa le ku dhinteen
waa qiyaas oo aada u xoog badan maadaama qiyaasay tahay maadaama si rasmi ahaan male ma la yaqaano tirada dadka bulshada sidai anaga garanayno ma la sameyn waxa la dhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyey markaas anaga maxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada markaasna maxaa saarnay xisaabtan marka labadaas maxaa ladaha tira laisku daray baa ogaanay dadka dhintay hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee soomaaliya doctor maamunuur raxmaan maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinaysa daraasadani waxa uu yidhi waxa ila tahay waa daraasad cilmi ku salaysan dabcan waan ognahay ayuu yidhi in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqaynaya hase yeeshee waxay ila tahay inay jiraan ayuu yidhi wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee covid nteen ama dhimashada ka badan intii la filayey waxaan dhihi lahaa ayuu yidhi wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay waxa uu yidhi waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee soomaaliya ugu dhimatay cudurka covid nneteen ma dowladda soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay cisbitaallada keliya mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan doctor maamunuur raxmaan maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso waxa uu yidhi waxay ila tahay inay runtu tahay meel dhexe sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda soomaaliya sheegtay waa suurtagal ayuu yidhi in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda macluumaadkaasina ma soo gaadho diiwaangelinta dowladda dhibkuse waxa uu ka jira ayuu yidhi ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo caqabadda ugu weyn ee naxadidaysana waa taas ayuu yidhi waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male inay run tahay waa suurtagal ayuu yidhi inaysan run ahaynna waa suurtagal sidoo kale waa lambar aad uga tiro badan ayuu yidhi kan ay dowladdu soo tabinayso waxay ila tahay ayuu yidhi inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda waddamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan ayuu yidhi tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray covid nneteen iyo sannadihii ka horreeyey si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aad u kala badan waxaan soo dhowaynayaa ayuu yidhi daraasadda iyo wixii ka soo baxay laakiin kuma raacsani tirada madaxa hay-adda w h o ee soomaaliya doctor maamunuur raxmaan maalik waxa uu galka baarista uga warramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in boqolkii kiis ee cudurka covid nneteen u soo dhacaba in ka badan shan qof ay u dhinteen cudurka isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi waxa uu yidhi xilligan waxaan dareensannahay in dhimashadu ay tahay shan dhibic shan boqolkiiba taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka covid nneteen inay suurtagal tahay in tiro ka badan shan qof ay u dhintaan covid nneteen qiyaastan ayaan hadda ku soconnaa ayuu yidhi waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta sababtoo ah ayuu yidhi dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo hase yeeshee waxaad ku arki kartaa ayuu yidhi waddamo badan oo afrika ah oo aan ku koobnayn soomaaliya in dadka u dhimanaya cudurka covid nneteen ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya yurub iyo ameerika taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa ayuu yidhi tirada dadka u dhimanaya cudurka covid nneteen ee soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto waddamada kale mid ka mid a dhakhaatiirta soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka covid nneteen laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay doctor maxamed maxamuud fuji waa dhakhtar cudurrada guud ah waxaana uu ka mid yahay guddiga covid nneteen ee ay samaysay dowladda soomaaliya daraasadda horta waa daraasad aada iyo aada cilmi ku qontato si fiican loo soo habeeyey raadinayana inay ogaadaan barinta dhibaatada soomaalida ee covid nneteenka uu u keenay ayagoo isku fiirinaya fiirinaya dadka weliba oo u dhintay ayagoo isku fiirinaya dhibku intuusa dhaco intaa cudurku dilaacin ka hor wixii jiray iyo kadib wixii jiray marka si stadiga oo mid lamid a hadda ka hor waxaa laga sameeyey yemen marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technologyga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatadu intay leegtahay marka daraasadda daraasad cilmiyeysan oo fiican waayo marka yaa runta u dhow yaa runta u dhow runta waxaa u dhow midka qabuuraha tegay oo tiriyey satellite imageriga ku sameeyey ogaaday in inta ay la ag tahay iyo inta baaxaddu ay la ag tahay iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga oo isagoo buuggiisa la kala baxay oo wixii jira sheegay marka differencegu waa kaasaa waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo laakiin kaasi kuma siinayso dadkaan ma waxay u dhinteen covid nneteen-kii mase shubanay u dhinteen malaariay u dhinteen wax kaley u dhinteen lama caddayntaasi ma jirto systemka adduunka ka jiraa waxay tahay qof hadduu dhinto lama duwi karo ilaa dhakhtar uu cadeeyo sababta uu dhintay qofka marka taariikhdiisaa la raacaya waxbaa la ogaan karaya annaga hadda taasi ma jirto ila qofka hadduu dhinto waa naga dhintay horaan ka duuganayna marka waa waxaan u isleeyahay anugu systemka waxaa u dhow midka aada iyo aada si gaara u fiirsay waa inta dhimashadu la eg tahay sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho covid nineteen
hadda waaba taasi waa su-aasha aan ka jawaabay oo ihi dadka qabuurihii ayagu horta waxay xisaabinayaan qabuurahani space ay leeyihin baaxad waxaa jirta calaamadsan oo oo qabuuraha loogu talagalay sida barakaad qayb bay samaysay halkaasaan ugu talagalnay tiri dayda u samaysay ama waxbay calaamad ay ku samaysay imijku halkaasuu qabanaya waa sida anay ila tahay hadda ama aqooni gaara uma lihi imijka marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay toban xabaale ay ku jirtay toban beri kadib xabaalihii hor meeqay gaareen ma intoodiiyo joogaan masulaafka tiraba laakiin ma cadday karaan inay tahay covid nineteen dad u dhintay lakin waxaa halkaas laga keenhaya cudur dilaac baa jiray adduunka dhan ka jiray dad badan laynhaya dad badan ku dhacaya sidaasaa loo qiyaasana mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aada u faafay oo dadka laynaya uu jiro waxaa la fiirinaya marka toban waqti intuusa asagoo dhacin ka hor meeqay ahaan jireen koriinka korriimada numberka hal iyo jeer la geeyaa meesha haddase haddii awel toban qof la gey jiray oo hadda labaatan qof soddon qof la geeyo waa waa iska caddaha inay intaas ay tahay waxa soo kordhay oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka waa iska assumption waa malayn hadda maahane nin gacanta dab u geli karaa ma jiro oo dhihi karaa kana covid nineteen waa iyaga dhan laakiin waa waa waa farsamo la isticmaalo waa farsamo wax lagu ogaado soomaaliya oo dhan ba hadda dadkeeda markii la qiyaasahayay technologiga iyo farsamada isticmaal waxaa ka mid ahayd imagerigaas diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyadu rag miyaa dhadig miyaa lakin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryaha ku taalla markaas marka estimationkaasi waa technology la isticmaalo wey ayadayna tani ka mid tahay doctor maxamed maxamuud fujey waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhexeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dowladda soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyey horta sistemka caafimaadka ee soomaaliya iyo sistemka dowladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan maleh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda wey waxaan ka hadlaynaa waxa weeye wasaaradda caafimaadku waa daraasay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka ayagu marka awoodoodu waxay dhaaf weysay dadka agtooda ayaa ku dhintay isbitaallada ku dhinta inay rikoorgareeyaan ee awoodsa shaqada kale waxay ahayd dowladdii hoose inay qabato qabuurihii waddanku soomaaliduna waxaa kaloo bele ku dhintay cudurkii ayayba takoorayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooday ku duuganayaan ama meelo kale geenayaan ayagoon soo marsin sistemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo masalaba isbitaalka kale hadday keenaan qofka hama dhinta mayuusa dhimanaya haddii la keeno qofka uu dhinto waa la rikoor garanaya haddii dowladda hoose wargeliyaan waa la rikoor garanaya laakiin waa qarsanayaan qabuurihii bay hore ka aadayan marka taas waxaa keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyay arrinkaasna waa arrin ama culturka la xiriira ama cugdada dadka ay ka qabeen cudurka la xiriira wey ama haddii kale systemka dhan oo waddanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay rikoor gariso oo diiwaangeliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan cabdixamiid warsame cilmi baaraha daraasadan sameeyey ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha covid nteen ee soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka covid nineteen
waxaa loo bahan yahay in la xoojiyo systemka masala nidaamka caafimaadka inay inay bulshada loo sheego in testing inisbaris sameeyaan tan labaadna maxaa loo bahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada inay dadka maxaa dhahaan iska baaraan in sheegaan haddii wax cudur ku dhacay tan saddexaadna waxay u baahan tahay in in la maalgeliyo mase investment la geliyo systemka oo maxaa la dhahaa surveillance oo maxaa la dhaha caafimaadka sida oo laga hortagi karo cuduradahan faafaha dowladda soomaaliya waxay dhowaan rakibtay warshad soo saarta ogsajiinta taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo dhegaystayaal waxaa naga xasuusinah inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waxaadna ku maqli doontaan warbixinno iyo warar ku saabsan barakacayaasha ku nool duleedka magaalada muqdisho oo wajahaya duruufo isugu jira biyola'aan shaqola'aan baahsan iyo sidoo kale iyadoo ay u sii dheer tahay dhibaatooyinka haysta xagga guryaha kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnayn aynu ku horrayna qaar ka mida barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay wajahayaan duruufo biyola'aan iyo dhibaatooyin xagga hoyla'aanta ah dadkan oo u badan haween iyo carruur ayaa intooda badan waxay ka soo barakaceen gobollada ku yaala koonfurta soomaaliya oo iyagoo ka soo cararay abaaro iyo weliba colaado ka jira deegaanadaasi warbixintanna waxaa muqdisho ka soo dirtay zaynab abuukar maxamed ilaa saddex kaam oo ka tirsan xeryaha barakacayaasha kaxda ee duleedka muqdisho ayaa waxaa soo wajahay biyo la-aan baahsan kadib markii ay meesha ka baxday tubooyinkii biyaha siin jiray qoysaska barakacayaasha ah kuwaasoo ay gacan ka geysan jireen hay-adaha gargaarka khadiijo abuukar oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ku nool kaamka banaaney ee kaxda ayaa sheegtay in culays dhanka biyaha ah ay soo food saartay ayna ku adag tahay helitaanka biyaha biila-aana aad ugu daran iyo hoylu hoyhay malaha jabaankii oo waxaa noo saaran maxaa layidhaahdaa oo albaruuj ka soo qaadano iyo shamiindadii waxay ku keenaan qof qof le bac heli karto dadka waa badanaan bac la-aanaa nahay meeshanaa ku noolnahay biila-aan waa jirtaa cunto xum waa jirtaa banaaney iyo bishaaro iyo bakad waaye saddex kaam waaye saddexda kaam wax biyo liraaha ma jiraan dadka ayagaa guri xaafadii u dhow ninkii aado ninkii lacag haysto saas baa hadda adi habeenkii qoraxay nagu dhacdaa waago is lagu baryaada haddii ninkii hay-ada ilaahay wax qabahayo ilaahay waxa soo dhiibo hadday noo keenaan oo u duceeyhina haddii kalena rabiyaan sidoo kale maxamed cadaan oo ka mid ah qoysaska danta yar ee saameynta ku yeelatay biyo la-aanta ka jirta xeryaha ayaa ka hadlaya xaaladda meesha ka jirta iyo sida ay arintani u taabatay
kaamkan waxa waaye kaamka banaanay waaye markaa ku noolnahay khaasatan meel aad iyo aad martay wuxuu waxaa joognaa dhabweyginaa ku qabnaa biyo la-aan jirto oo kaamka dhan waa biyo meelka cawaaya ma jirto oo kor ahaan qoys ahaan oo familka dhan biyo la-aan haaso oo biyo ma haastaan biyaha biyaha waxaa leewaaye meelaha martay oo xaafadaha meelaha meesha looga gado laakukun laakiinsadama lacag le waa biya waxaa jecelnaa hadda coseenaa oo jecelnaa inaa kaamka dhexdiisa oo dadka walaalahaya ku nool orku nool dhan waxaan lagu qabtaa jecelnahay biyo la keeno lacag oo alxamdulilah la foq qaadan waa jecelnahay oo lana siiyo oo lana caawiyo waa jecelnahay xeryaha ay biyo la-aanta ka jirta waxaa ka mid ah kaamka barakacayaasha alfaraj oo ku yaala deegaanka xoosh oo ay ku nool yihiin in ka badan afar boqol oo qoys sida uu ku waramayo horjoogaha kaamkaasi cumar macalin maxamed soomaalida waxay tidhahdaa nafta biyo nolosha caano macnaha waa biyo la-aan marka dadkaas waxa ay caawayeen waxawaaye biyo la-aan maanta waxa ay dhib qabaan biyo yargaan kun shilan oo maanta ay shubtaan oon la heli karin kunkii macnaha qarashka dilraa kun shilan waa laagisan marka ninkii haysin waa walbadayan maanta ragga cidda tomoqo tom jirgaana ku filan dhaqankeeda dee dhaqsheeyo qoyaas la yidhaaho marka tomankii jirgaane waa nus dolar nuskii dolarna aad helina marka oo shaqo la-aantan ay jirto odayaasha baalgamoond ay yihiin oo maragta meelaha iska tagtaagiin iyo iyo dadkii cada wareejaha iyo naga dhaquu aasaan iyo qofka haasinana ninkii iskaro tolkiisa isu tagaa beriya marka oo daruufdulsi iskuusasku asaxeegaan dadka dad hal meel kasoo baarkac waayo dad isdhal iyo dad isdhal iyo isdhashiya isku badiyin marka dad qof walba sidii maalintii ay isku dhowyiin marta saasa marta wax isku siiyaan haddii marta baash oo mehe ay ka adkaateen koleeb odayaal ormajac ay leeyihin oo lagu naqdo oo qof walba beriya maal fulaan ebel aad wax kasta xoogaa waa liitaa oo la yidhaaho marta luu celiya ay leeyihin oo ka taliyo marka goorbay biyo la-aantu ka bilaabatay xerada xeradan biyaha waxay ka bilaabatay sanadkii oo maragtay soo dhaafna kiisii kale intaasa biyo laadahay biyo la-aantaasina waa nugu dheeraati marmar mar qaarkeeda daroobkan marka dadka naagaa wax waxay sameeyaan derbaal in banaanka la dhigo biyi ay ku gurtaanoo biyihii derbaalka oo galo saas jirgaamik lagu dhurto macnaha waxshiyad xamar dhexdiis oo abka shaqeyn waa laagsan anku waa hindayb owal barbaadiya eena waa dhaqaaqaana si ku baxs korona iskaga baxsana marka intii insha allah gargaar ah helin qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool xeryahan ayaa duruufta ku qasabtay in ay iibsadaan biyaha intooda awooda halka qaarka aan heli karinna ay u doontaan biyaha meelo masaafo ahaan aada uga fog sida ay mar kale sharaxayso khadiijo abuukar maalmo oo ilaa soon wixii ka xageeyey oo lix biloodoo kale nimanaa sadaqiisa ayaan siiyeen lix bilood soonfur iyo siitaal mulujuraada biila-aan waaye lixdaas bilood ka horteedana biila-aan ahayn ilaa labada kun oo hadda lasoo gudbaayay oo hay-addaas nisiinaysa ma ogi wixii kasoo sokaya biyo la-aan kadib ayaas nin noo yimiday oo kaamo biyo u geliyay saddex kaamo saddexdaas kaamo lix biloodaas nisiinay ilaa hadda biyo la-aan waay laakiin saacan kula hadlaayo galaas biyo xaafad meela inaa la raadiy ma ogi dadka nimanaa tubo meelahan gashteen jirgaankii waxay gadaa laba kun biyo la gadaa awood ma leyn laakiin saa dad haysini waa qasbantaad ma ogo inaad keento meel walba ad gasho soo tuugso iyo ama qad ama walaalkii saddexle oo b c ama jirgaan b c soo dheh noloshaasaa la noolyaha oo ilaahay laga cabsa biyo la-aan zaa'idaa ka jirto hadii waxaa noola qabahaayo oo muslimiin haddii ahaa leeday haddii dowladda ay ahaa leeday haddii hay-ada ay ahaa lahayeen wixii wax u taraayo umadaan qoysaska ku nool xeryaha kaxda ee duleedka muqdisho ayaa intooda badan ka soo barakacay gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose kadib colaado iyo abaaro isbiirsaday oo ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo soo ciirsaday xeryaha barakacayaasha si ay nolol ugu helaan hase yeeshee waxa ay haatan wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah saynab abuukar v o a muqdisho mahadsanid zaynab abuukar oo warbixintaasi ka soo dirtay magaalada muqdisho markana dhegaystayaal aynu ka nasanno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan shaqola-aan aad u adag ayaa soo food saartay dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho gaar ahaana ragga ayaa wajahaya xaaladan iyagoo ka walaaxsan siday nolosha carruurtooda ku maarin lahaayeen raggan ayaa horey u ahaa xoololey iyo beeraley ku noolaa koonfurta soomaaliya oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo barakacay colaado iyo weliba abaaro ku dhuftay deegaanadaasi sida uu warbixintan ku egayo wariyaha v o a cabdicasiis barrow
waxa uu ku jiraa da-da lixdamaadka madaxa ayaa caddaaday waxaana ka muuqanaya diif iyo daranyo xoogan waxa uu ahaa markiisii hore shakhsi sharaf weyn ku dhex lahaa deegaankiisii ka hor inta uusan noqon barakace macalin cumar fiqi waxa isaga iyo qoyskiisu hadda ay ku sugan yihiin xero ku taalla magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya intii uusan ka soo barakacin gobolka shabeellada hoose waxa uu ahaa nin dhaqaale ahaan ku filan qoyskiisa waxa uu lahaa beer ari yar iyo dugsi uu qur-aanka ku bari jiray carruurta deegaankii uu ka soo cararay hadda ma haysta wax shaqo ah waxaana uu ku sugan yahay kaam isaga iyo carruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada kaxda aqal yar oo coosha oo ka samaysan ulo baco iyo baakada la isku geegeeyey oo aan u adkaysan karin cadceedda ayuu ku sugan yahay kaas oo ay dantu ku seetaysay waxa uu ka waramayaa sida noloshiisu ay noqotay markii uu galay noloshan adag ee barakaca ah alxamdulilah ilaaha mahadle horta nolosha iyo nifciya kolley rabbiyaa laga sugaa inkastoy taho waxoogaa dadkii barakacas yahay waxaas ka soo barakace meel oo inta aho koonfar ah dadkii dhibaatooyinkiisa biyo la-aantan iyo cunto la-aanta iyo ma aragtii dadka waaway ku jiraan bacooshinka oo bacday wax ay saartaan guriga ilaahay waa ku roon yahay intaasay dhibkooda as yaalaa tan kale dhamaad gadaashayna dadaa jiro aan nii sheegi doono ilaa aniga intaasaa ogahaa dhibkooda halaasaa jira bacooshinaa lagu jiraa adi oo ma aragtii qorii la sursuriyo awaab waxaa la saare xaanshoosh iyo juunooshin aa lu xerxere juunooshinkaasaa ku xerxeran baca ma aragtay ilaaha mahadlehe ma aragtay mar kasto toowal amlal helaa nabarka oo toowalal saartaa waa baca fuulfuusho oon duful duful noqotay hadda bacooshinkaasoo loo baahan yahay ilaahay oo ku roon yahay cunto u baahan yihiin biyo u baahan yihiin intaasaa jirto dhul jiifid hortaba waa iska jiraa oo boodo iyo waxaas waa iska jiraa ma fahante laakiin kole dhibkaas saasa xaaladiisa waxa kaloo jiro male qoysaska ku nool kaamka bishaaro oo ku yaala degmada kaxda noloshoodu waa mid adag waxaana dhan kasta kaga meegaaran caqabado badan oo ay la daalaadhacayaan sida hooyga raashiinka aradka biyaha iyo waxbarasho la-aan haysata ubadka ku nool halkan awood badan uma laha inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen oo waxaa weli ka taagan arrimihii qasba inay ka soo cararaan cabdulaahi ibraahim abkow oo hoos fadhiya geed aan hoos badan lahayn waxaa la jooga carruur yaryar uu dhalay nolosha adag ee uu wajahaya waxay ka muuqataa dhafoorkiisa waxa qura ammaankiisa ku taagan ayaa ah sidii ilmihiisa iyo isaga ay uga gudbi lahaayeen marxaladan adag ee uu wajahayo isagu ma haysto shaqo uu ku maareeyo nolosha ubadkan waxa uu yaqaanay oo keliya waa tacabka beeraha haddase wuu ka yimid dhulkii uu qodan jiray dhaqaale yar oo xaaskiisa ka soo gala shaqooyin murugmaala oo ay u soo qabato qoysaska kale ayay isaga iyo carruurtiisaba u ah manfaca ay ku sii nafdheereeyaan
waxaan nahay barakacyaalo oo muuri nambar konton ilaa ceel weriguu ku soo tegey kala timid in baahan baaha baru aadow wixii quseeyoo dhan horta waana haystaan marka gargaarna ilaahay aan ka rabnaa oo walaalkana ma aragtahay addoonkiisa ilaahay socdii jees ah addoona wixii rasaqeen waa la heli doonaa laakiin isla xaaladan bacaa ku jirnaa oo iska dhib badan qabow waad aragtay qabowgii waa ku hayaa kuleelaad aragta kuleelku waa ku hayaa cayaalka noloshaana aada saas ay ugu liidataa marka wixii aad noo geli kartiin oo banu aadanima ah waa idinka rabnaa dad waxaa nahay aan ma aragtaay todoba tuuliyooyin ka soo kacay nin walbaa ma aragtaye dhib aas ku soo wada meesha intii la dhacay intii awaar ay gashay wax kastaba isku soo aruuriyo hal meel joogaanahay qoysaskan tabaalaysan ee barakacayaasha ah waxaa kaamkan ay ku nool yihiin muddo laba sano iyo dhowr bilood ah waxaana dhowr jeer oo hore ay heleen gargaar uga yimid hay-ado samafal sida ay noo sheegeen laakiin in muddo ahba ma aysan helin gargaar aadanimo oo ku filan ragga qaar ayaa waxay sheegayaan inay heli jireen shaqooyin xoogsi ah sida in godadka qashinka lagu qubo loo qodo xaafadaha hase ahaatee hadda ma helaan badi shaqooyinkaasi oo markii horeba ahaa naadir may shaqo waa shaqadu ma aragtahay shaqo hadda oo la sheegi karo ma aha maalin waa la helaa maalin waa luwaa wacda mar hore ma aragtahay hay-adaa noo keenta hay-adiin had waa waa sugayna wala waa naga maqantay inay noogu soo maqantahay ma ogni inay naga tagtan ma sheegi karna laakiin ma aragtahay waa waa meesha aan joogno hay-adaa ma aragtahay aana dejis mudda inuu haysi laakiin isla xaaladan wax kuma hayo ani ii daran kolebahe waa waa jiraa aad bas jiraabe ani ani nima agdiimeedi ahaa markoo wal camal quraan ay akhriyay wax yar koosoo hela waa jiraa maxaa dada ii daran
rag badan ayaa ku jira xerooyin ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacayaasha kuwaas oo duruufo adag la maraya qoysaskooda marka laga yimaado nolosha adag waxaa iyaga u dheer inay dareemayaan mas-uuliyadda qoysaskooda haddana danta ayaa cagaha ka xirtay oo ma yaqaanaan meel ay u shaqo tagaan waxayna taasi biday in iyaga oo muraal dilaacsan ay iska joogaan guryaha waxaa keliya oo noloshan ay uga gudbi karaan ayaa ah inay xasilooni ku helaan deegaanadii ay ka yimaadeen markii hore si dib mar kale ay ugu ammaamudaan noloshii hore ee ahaa dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha oo ay ku tiirsanaayeen cabdicasiis barrow v o a muqdisho mahadsanid cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray muqdisho kana waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay koobka xiisaha badan leh kooxaha horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league ayaa caawa dib ugu soo noqonaya garoomada kala gedisan ee qaaraddaasi waxaana la ciyaari doonaa lugtii saddexaad ee gurubyada qaybta a kooxda manchester city waxay u safri doontaa kooxda club brag ee wadanka belgium halka kooxda b s g n ay martigelin doonta kooxda r b lipsig ee wadanka germany qaybta biina kooxda atletic de madrid ee wadanka sbain waxay martigelin doontaa kooxda liverpool halka kooxda f c bortona ay la ciyaari doonta kooxda talyaaniga ee ac milan qaybta siina kooxda basigtas ee wadanka turkiga waxay la ciyaari doontaa kooxda sportan b c ee wadanka bortugiiska halka ayakisna ay martigelin doonta kooxda germany ee brusia dortman gruubka dna kooxda inter milan waxay la ciyaari doontaa kooxda f c shariif oo laba toddobaad ka hor kasoo badisa kooxda real madrid halka kooxda shakhtar doniskan ay la ciyaari doonta kooxda real madrid gruubkan d waxaa horkacaysa kooxda shariif oo leh lix dhibcood waana markii ugu horreysay ee kooxdan ay kasoo qayb gashay ciyaarahan dhinac kalena hal kulan oo ka tirsan koobka labaad ee qaaradda yurub ee europa league ayaa isna caawa la ciyaari doonaa waxaana kooxda saltig ee wadanka scotland ay la ciyaari doontaa kooxda france frosia ee wadanka hungari dhinaca horyaalka ingiriiskana kooxda arsenal ayaa xalay gurigeeda barbardhac labiiyo laba ah la gashay kooxda crystal palace ee uu hogaamiyey kabtankii hore ee kooxda arsenal patrick fiera oo kusoo labtay garoonka imaaratis isniintii isagoo ah tababare alexander lakaseer ayaa kooxda arsenal goolka badbaadada ah u dhaliyey daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta fiera oo arsenal kula guulaystay saddex horyaal iyo afar koobka f ega ayaa sheegay in balace ay ahayd inay iska difaacdo goolka laga dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta si ay guul uga gaarto ciyaartan arsenal lagama badan horyaalka ingiriiska shantii kulan ee ugu dambeysay waxayna ku jirtaa kaalinta labiyo tobnaad iyadoo leh koob iyo toban dhibcood islamarkaana sideed dhibcood ka hooseysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee chelsea ay dariska yihiin dhinaca horyaalka wadanka sbainna waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda deportivo alafas waxaa hal iyo eber gurigeeda uga badisay kooxda real bates halka kooxda sbanyolna ay labiyo eber ku dhifatay kooxda ka dhisan magaalada dekedah ee qadiimiga ee sadis ugu dambeyntiina dhegaystayaal dhinaca horyaalka wadanka talyaaniga ee seri eeda isna waxaa la ciyaaray hal kulan waxaana kooxda flensi ay hal iyo eber ku dhifatay kooxda fiorentina
faarax bulu aad buu u mahadsan yahay haatanna inagoo dhegaystayaal kusii shaqayna gabagabadii barnaamijka waxaa idiin soo qabanaya codka fanaanka guulatimba barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgeliyo